halkani waa washington laanta af soomaaliga e idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhegaysataan efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka o dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba meel kastoo aad joogtaan waa axad bisha abrilna waa sideed sanadka laba kun sideed toban idaacadda saakayo caalamka waxaa wadajir halkan idinkala socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cusmaan iyo xuseen barre aadan runtii anigu waxaan u imid inaan horta wixii aad annaga nagu dhaantaan markii aan annagu nahay diyaasbora diyaasporadu way isdhaantaa waddan wanaagsan waan ka imid laakiin horumarka idinkaa nooga dheereeya runtii hadday siyaasad noqoto iyo hadday ganacsi noqoto uma malaynayo magaalada goteberg in laga helayo intaasoo musharaxa
taasi waxay ahayd leyla cali cilmi oo ah murashax xildhibaan ee golaha deegaanka ee magaalada goteberg ee dalka suudan oo minnesota u joogta xog waraysi ku aadan siday soomaalidu ugu guulaysteen ka mid noqoshada waaxyaha maamul ee gobolka warbixin ayaanu idinkaga haynaa waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warkii ugu dambeeyey ee xiisadii ka aloolsanayd baarlamaanka soomaaliya iyo ciidamo la sheegay in laga saarayo magaalada muqdisho sidoo kale waxaad maqli doontaan xuutiyiinta yemen oo sheegay inay dileen askar dalka suudaan u dhalatay oo ka mid ah ciidamada isbahaysiga ee uu sacuudigu hogaamiya ee ka dagaalamaya dalka yemen switzerlan oo dalkeeda ka musaafurinaysa qaxooti eritreyaan oo sharci kumeel gaara haystay qodobadaasi iyo kuwo kale ayna idiin haynaa marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida milatariga maraykanka ayaa adeegsanaya awoodo dheeraad ah si ay dalka afghanistan ugula dagaalamaan kooxda la magac baxday dowladda islaamiga ah waxaana howlgalladaasi ay ka soconayaan waqooyiga dalkaasi halka koonfurta iyo galbeedkana ay kula dagaalamayaan kooxda taalibaan dagaalkani ayaa imanaya kadib markii labada kooxoodba ay dagaaladoodii xoojiyeen iyadoo dowladda afghanistan ay doonayso inay kooxda isis xididada u siibto halka ay taalibaanna wadahadal la gelayso saraakiisha maraykanka ayaa sheegaya in howlgalladaasi ay durba mirodhal noqonayaan iyadoo weeraro ay ciidanka ka geysteen jimcihii waqooyiga afghanistan ay ku dileen hogaamihii kooxda isis ee dalka afghanistan
laba ruux ayaa ku dhimatay tiro kalena waa ay ku dhaawacmeen dalka jarmalka kadib markii qof baabuur dad dardarsiiyey sabtidii meel ay dadku ku badnaayeen ee waqooyi bari dalka jarmalka gaar ahaan monster qofka gaariga waday ayaa la sheegay in isagu markii dambe gaariga isku dhex toogtay uu isdilay sida ay boliisku sheegeen afhayeen u hadlay boliiska andres bore ayaa sheegay in ay baariyaashu hubinayaan warka ku saabsan in laba ruux oo kale oo gaariga la socday ay goobta ka baxsadeen waxa uu sidoo kale uu sheegay in boolisku ay baarayaan waxyaabo laga helay gaariga kaas oo laga shakisan yahay saraakiisha ayaa tilmaamay in lix ka mid dadka ku dhawacmay baabuurkaasi ay xaaladoodu halis tahay meesha dadka gaariga lagu dardarsiiyey ayaa ah goob ay ku yaalaan goobo lagu dukaamaysto
subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a wararka ka imanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in xalay kulamo ay dhex mareen madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo guddiyo ay iska soo magacaabeen xubnaha muranka uu ka dhex jiro ee baarlamaanka soomaaliya sidoo kale ciidamadii xasilinta muqdisho ayaa la sheegayaa in laga saaray magaalada iyadoo meelihii ay fadhiisimada ku lahaayeenna lagu wareejiyey kuwo boolis ah arrimahaasi ayaa haddaba waxaa faahfaahinaya wariyaha v o eda cabdulqaadir maxamed cabdulle oo haatan khadka telefoonka ee muqdisho si toosa ugu jira cabdulqaadir bal wararkii u dambeeyna si cabdiqaadir may maqlaysaa waa ku maqlaa marka waxaad noo sheegtaa wararka u dambeeyey
waa mahadsan tahay waxaa jiray kulamo ilaa iyo xalay wakti ka socda muqdisho gaar ahaan xarunta madaxtooyada soomaaliya iyo silla hargeysa kuhayay ee gudiyadii magacaabeen labada dhinac kala duwanaanshaha moosheedka kala la gudoomiye jawaari wadahadalada hoolkooda waxay salka ku hayeen sida lagu soo afbeeri kara khilaafkan iyo wadada in loo mara ay tahay iyadoo xildhibaanadu ay aada u kala kaduwanaageen marka loo emaamin lasoo dhaafay iyo qaababka labada dhinac ay rabaan inay u wajahaan qaabka halka loo qaaday guddoomiye jawaari diga uu magacaabay guddoomiyaha golaha shacabka maxamed sheekh usmaan jawaari waxay kulamo la qaateen madaxweynaha soomaaliya waxyaabaha ugu waaweyn ee kulanka looga hadlay inkastoo hayeen heshiisyo siyaasadeed ama maaragtay siyaasad in looga hadlo haddana faahfaahinaysa ka bixin waxaa ugu weynaa oo xogaha qaar aynu helayn ay sheegayaan in arrinta lagu dhameeyo wadahadal oo qodob kamida ay ahayd islamarkaana loo maro hanaan dastuuri ah waxyaaba kale ugu weyn waxaa kamid ah in qaadka codqaadista dooday ka taagneed xildhibaanada uu magacaabay guddoomiye jawaarin ay soo jeediyeen in dhankooda diyaar u yihiin in codka kalsoonida loo qaado guddoomiye jawaari balse ay hordhigeen in hanaanka loo maray ay tahay in codkuu noqdo qaab kalsoonida islamarkaana ay ka dhacdo meel la wada joogo ama meel maaragtay dadku u dhan yihiin hadalka u dhigeen inkastoo weli dhinacyadu waxay ka wada hadleen ama ay ku heshiiyeen faahfaahin ka sayda saxaafadda laakiin dhinaca kale dooda taalabida ayaa ka socotay ilaa iyo xaalo wakti dambe waxaa dhammaan laga hadlayay waxaa laga yeeli karaya khilaafkan madaxweynuhu wuxuu hadda dhegeysanaya dhinacyadaas waxyaabaha ugu waaweyn ee ugu dambeyntii lasla soo qooriyayna la wadaagi doonaan ee dhinacadii soo diray iyo rag ka soo baxay inkastoo weli wakti hore ay tahay oo wax hob badan xusin aan laga hayn waxyaabaha ugu waaweyn ilaa wakti dambe xaal isla gaareen dhinacyadu waatay wararka qaarkood waxay sheegayaan in ciidamada xasilinta ee muqdisho laga saaray goobihii ay joogeen marka maxay tahay sababtu
waa mahadsan tahay ciidamada khasilinta oo inta badan ku sumaan gudaha magaalada muqdisho gaar ahaan ku tiirsanaa wadada wadnaha laga soo bilaabo halkan loo yaqaan isgoodka marinaayada dhanka cabdicasiis ilaa iyo jakboonta weyn oo ku yaala dawadaagaha waxaa ku sugnaa ciidamo ka tirsan kuwa khasilinta una ban hay-adana sugida qaranka marka laga reebo jakboontadii airbortka muqdisho ay kaga sugnaayeen dhammaan waa laga faray goobihay ku sugnaayeen gaar ahaan wadada wadnaha ciidamadaas ay kaga sugnaayeen ilaa kuwa amniga waxay ii sheegeen in ciidamadaas loo wareejiyey wadada warshadaha ama jidka warshadaha ee u dhaxaysa labada etis ee etis control balcad etis control afkooye halkaas ay ka geli doonaan islamarkaane wadada warshadaha waxaana hadda ay ka baxayaan marka laga hadlayo gudaha gooba ay kaga sugnaayeen jidka wadnaha iyo sodonka iyo meelo kale ay kaga sugnaayeen gudaha magaalada muqdisho meelahaas waxaa hadda bedelaya oo u diyaar garoobaya ciidamada booliska soomaaliya meelaha waxaaba hadda ka howlgala oo la wareega ciidamada booliisada ii sheegeen saraakiil kuwa amni ka tirsan marka ciidamadii khasirinta u badnaa kuwa hay-adda nabadsugidda hadda waa laga saaray meelahay ku sugnaayeen waxaana shalay gelikii dambe ilaa xalay magaaladu ay hayeen meelahay ku sugnaayeen gaadiidku isku furnaayeen susaadka magaalada oo maalmihii lasoo dhaafo khasneedna hadda wax jakboonti ama meelo ay ku sugan yihiin ciidamadaasi magaalada ma laha waxaana hadda soaalaha qaarna booliska ayaa ka howlgal haddana waxay ciidamada booliska ii sheegeen saraakiil qaarkood ku diyaargaroobaya in guud ahaan ay la wareegaan meelihii ciidamada khasirintu ay baneeyeen xuseen oo in muddo ay ku sugnaayeen tan iyo markii howlgalka khasirinta uu bilowday gaar ahaana arbacadii lasoo dhaafay ilaa hadda magaaladu waxay ahayd ilaa shala waxay ahayd asirnaan badan oo dhanka amniga ka jirta maadaama wadooyinka khaldeen aada iyo aad buu umahadsan yahay cabdulqaadir maxamed cabdulla wariyaha v o eda oo khadka telefoonka ee magaalada muqdisho si toosa ugu jiray
subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa v o a dhowrkii sano ee lasoo dhaafay waxaa aada u soo badanayay soomaalida qurba joogta ahi ee doorka ku yeelanaya siyaasadda waddamada ay ku nool yihiin meelahay soomaalida sida aadka ahi uga soo muuqdeen waxaa ka mid ah gobolka minnesota oo soomaali badan xilal loogu doortay gobolkaasi ayaa waxaa toddobaadkan socdaal xog ururin ah ku joogtay leyla cali cilmi oo ah gabar soomaaliyeed oo ka mid ah golaha deegaanka ee magaalada gothenburg ee waddanka sweden islamarkaasina u sharaxan golaha baarlamaanka ee dalka sweden leylo cali cilmi ayaa waxaa kulamo goonigooni ay la yeelatay mas-uuliyiinta xilalka loo doortay ee soomaalida ah iyo kuwa xilalka u tartamaya intuba waxaana kulan ballaaran oo ay jaaliyadda la qaadatay warbixintan nooga soo diray wariyaha v o a ee gobolka minnesota maxamuud mascade
leyla ayaa ujeeddada socdaalkeedu waxay ahayd inay xoog ka hesho waxyaabaha u sahlay soomaalida minnesota in muddo kooban gudahood ay horumar uga gaaraan dhinacyada siyaasadda iyo dhaqaalaha ee dalkan maraykanka gaar ahaanna gobolka minnesota runtii anigu waxaan u imid inaan horta wixii aad anaga nagu dhaantaan markii aan anagu nahay diaspora ee diasporadu way isdhaantaa waddan wanaagsan waan ka imid laakiin horumarka idinkaa nooga dheereeya runtii hadday siyaasad noqoto iyo hadday ganacsi noqoto uma malaynayo magaalada gotemburg in laga helayo intaasoo musharaxa iyo intaasoo xilhaya oo hal goob isugu yimaada sida caawa waad mahadsantihiin horta lila cali cilmi oo ka hadlaysay sababta ku kaliftay inay u tartanto golaha baarlamaanka ee waddanka sweden ayaa waxay sheegtay in bulshada soomaaliyeed ee sweden ay baahi badan u qabaan inay helaan cid afkaartooda ka turjumi karta oo ku matasha golayaasha lagu gorfeeyo arrimaha bulshada anigu in leyla la i doorto oo leyla ha la doorto hadafkaygu keliya ma aha anigu shaksi baan ahay ummadda soomaaliyeed annaga muhiimadeennu waxa weeyaan inaynu helno dad ina matala matalaad dhaba inaynu helno matalaada dhabtaana waxaan aniga ula jeedaa inaynu helno dad inaga afkaarteenna matali karaa afkaarteennu maxay tahay afkaartu waxa weeyaan danta aynu wada wadaagno ilan dan wadaag baynu nahay moogtaa ee midab baynu wadaagnaa diin baynu wadaagnaa dhaqan baynu wadaagnaa oo diinteennu wadaagnaa oo waxa ugu muhiimsanaa marka inaynu helno dhallinyaro soomaaliyeed oo afkaartaasi nagu matali karaa shaqsigu muhiim ma aha marka aniga hadafkayga ugu weyn waxa weeyaan waddanka sweden waa waddan xisbiyo badan uu ka jiro in ummadda soomaaliyeed horta awoodeeda la mideeyo oo awoodeeda awooddaas ay hoos tagto xisbi waayo haddaan ummad ahaanaan anagu aan ahayn ummad ku tiirsan xisbi waxba waddanka kama dhex noqonayno marka runtii hadafkayga ugu weyn waxa weeyaa inaan awooddaa isu keeno madaxa dallada isutaga haweenka soomaaliyeed ee magacooda loo soo gaabiyo waaw habboon cabdulle ayaa sheegtay inay soo dhoweynayso doorkay haweenka soomaaliyeed ka ciyaarayaan siyaasadda meel kasta oo ay ku nool yihiinba habboon ayaa xustay in ujeeddada loo aasaasay urkoodu ay tahay in la soo saaro haween wax hogaamiya oo ka muuqda goobaha talada lagu gooyo iyadoo xustay in dhowrkii sano ee lasoo dhaafay gobolka minnesota ka soo baxeen dumar soomaaliyeed oo u tartamay kuraas kuna guulaystay afartii sano ugu dambeysay way soo dhaqaaqeen waa soo baxnay gabdho badan oo soomaaliya ayaa hadda siyaasadda ku jira ilhaan cumar oo ah state representative fartuun xasan iyo hadeertaanoo laba gabdhood noo cararayaan hodan xasan oo nala joogta iyo farxiyo khaliif maasha allah waxa aan markaan ku leeyahay waxay tahay waxaa ka soo jeedaa dumarka soomaaliyeed qof kasta wuu arkaa waxaa dhici karta laakiin in dadka qaarkood ay xoogaa ay ad adgegeshid amase aysan ku faraxsaneen adigoo gabar yara inaa ilaa heerkaas gaartid
cabdi warsamo oo qofkii ugu horreeyey soomaaliya ah ee dalkan maraykanka loo doorto xubin golaha deegaanka ah markii labaadna loo doortay golaha deegaanka ee magaalada minneabolis ayaa waxa uu sheegay inay muhiim tahay in jaaliyadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogaanba ay ka qayb qaataan arrimaha siyaasadda oo ay golayaasha ay ku yeeshaan matalaad waxauna carabka ku dhuftay in ka shaqaynta arrimaha bulshadu aysan ahayn wax sahlan public serviceka ama shaqada bulshada waa shaqo adag mushaar fiican ma lagu helo maxay ahayd magac weyn ma lagu helo marar badan eed iyo maxaa la dhahaa karbaash badan baa kala kulmaysaa laakiin haddii mujtamaca aan la matelin horumar ma la gaarayo marka leyla waa ku mahadsan tahay inay magaalada gothenburg u sharaxan tahay oo ay rabto inay noqoto xildhibaan oo dalka sweden waxayna noqonaysaa waqti taariikhi annakana waa soo dhaweynaynaa minneapolis ku soo dhawow qofkii aan aqoonade minneapolis waxaa dhisay dad ka yimid scandinavia kulanka ayaa sidoo kale waxaa goobjoog ka ahaa cabdiqaadir xasan a k oo dhowaan loo doortay guddiga goobaha bilicda iyo garoommada lagu ciyaaro ee magaalada minneabolis musharaxiinta hodan xasan iyo cumar faatax oo ka mid ah afar musharax oo soomaaliya ku tartamaysa kursiga degmada lixdan iyo laba a ee magaalada minneabolis ay ku leedahay golaha sharci dejinta ee gobolka minnesota waddanka sweden ayaa sanadkan waxaa iyaguna kuraas kala gedisan u tartamaya musharaxiin soomaaliya oo saddex ka mid ahay isku xisbi yihiin iyagoo u kala tartamaya saddex kuraas oo kala duwan saddexdaas qof ayaana waxaa ka mid a leyla cali cilmi oo haddii la doorto noqonaysa gabadhii ugu horreysay ee soomaaliya ee ka mid noqota gole baarlamaan oo ka tirsan waddamadan laysku yidhaahdo skandinafiyanka maxamuud mascade v o a minnesota
subax wanaagsan dhegeystayaal kad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a xoogaga xuutiyiinta ee dagaalada kula jira isbaaysiga sacuudigu hogaaminaya dalka yemen ayaa sheegay inay weerar ku dileen askar ka tirsan ciidamada suudaan oo qayb ka ah isbahaysiga warbixintan waxaa qaahiro ka soo diray wariyaha v o eda xuseen saxluuni warbaahinta raacsan kooxda xuutiyiinta dalka yemen ayaa sheegtay dagaalyahanada xuutiyiinta in ay dileen tobanaan ciidamada dalka suudaan ee ka tirsan isbahaysiga sunniga ah oo ay horkacayso boqortooyada sacuudi arabiya wararka laga helayo dalkaasi ayaa sheegaya ciidamada suudaan inay geeriyoodeen kadib markii maleeshiyada xuutiyiinta iyo ciidamada suudaan ay ku dagaalameen waqooyiga dalka yemen kooxda xuutiyiinta shiicada ahi ayaa sheegtay inay weerar gaadma ay ku qaadeen ciidamada suudaan oo isku dayayay inay u wareegaan dhinaca dhulka saxaraha ah ee gobolka xija oo dhaca dhinaca xuduudda ee waqooyiga dalkaasi isbahaysiga sunniga ah iyo dowladda suudaan kama aysan hadlin warbixinada ka soo baxay dhinaca xuutiyiinta ee sheegaya inay geeriyoodeen tobanaan ka mid ah ciidamada suudaan dowladda suudaan ayaa ku biirtay sannadii labada kun iyo shan iyo tobankii isbahaysiga ay horkacayso dowladda sacuudi arabiya ee kasoo horjeeda kooxda xuutiyiinta ee shicada ahi khamiisii lasoo dhaafay ayay ahayd markii ay soo baxeen warar sheegaya boqolaal ciidamo sacuudiyaan iyo kuwa suudaan ah in loo diray dhinaca waqooyiga ee dalka yemen si ay u taageeraan ciidamada raacsan dowladda dalkaasi ee ku sugan magaalada sacda xukuumadda riyaad ayaa hogaaminaysa isbahaysi milatari tan iyo sannadii labada kun iyo shan iyo tobankii si ay u taageeraan madaxweynaha dibadjoogga ah ee dalka yemen cabdirabbi mansuur kooxda xuutiyiinta shiicada ahi ee dalkaasi oo taageero ka helaysa dowladda iiraan ayaa inta badan la wareegtay dalka yemen taasoo keentay in dowladaha sunniga ah oo sacuudiga hormuud ka yahay inay toos u galaan dagaalka ka socda dalkaasi dagaalka u dhexeeya labada dhinac ilaa iyo hadda ma keenin guul weyn oo ay gaareen dhinacyada isku haya dalkaasi yemen balse waxa uu sababay geerida kumanaan dad ah iyo inay barakacaan malaayiin qof oo u dhashay waddankaasi hay-adaha xuquuqda aadamaha ee dalalka carabta iyo kuwa caalamiga ah ayaa ka digay sii socoshada dagaalka ka oogan dalkaasi kadib markii ay sababeen abaar iyo macluul baahsan xuseen saxnuuni v o a khahira
subax wanaagsan dhegeystayaal weli waxaad naga dhagaysanaysaan v o a gaar ahaan idaacadda subaxnimo oo si toosa washington idinkaga imaanaysa dadka madow soomaalidu ay qeybka ka tahay ku dhaqan wadanka kanada gaar ahaan magaalada toronto ayaa ka wada hadlay sidii ay isaga kaashan lahaayeen wax ka qabashada dhibaatooyinka haysta dadkaas gaar ahaan dilalka loo geysanayo dhalinyarada mas-uuliyiinta iyo dadweynaha kale ee ka qaybgalay kulanka ayaa waxa ay ka dhawaajiyeen in loo baahan yahay in dadka madow ay midoobaan islamar ahaantaasina ay meel uga soo horjeestaan arrimaha dhibaatooyinkaasi ayna la qabsadaan nolosha bulshooyinka kale ee wadanka canada hodan naaliye waxay ka mid tahay dadkaasi hadalka ka jeediyey kulankaas oo qaybo kala gedisan dad ay kasoo qaybgaleen wariyaha v o a ee canada xuseen nuur xaaji ayaa la kulmay hodan weydiiyeyna muhiimadda kulankaas
maanta waxaa isku yimi dadkii oo dhan oo kanada jooga madowga la yidhaahdo annagana soomaali baa nahay madowna waa iska nahay wadanka markaan degannahay dadkii madowga dhan markay isku yimaadeen waxay ka shirayaan arrinta dhalinyarada oo isdilaya number one dadka isdila hadda canada jooga waa caruurteeni oo soomaali ah soo maanta waxaa dadkan ka hadlayaan sidee baan caruurta u caawin karnaa sidee wax brograamo cusub loo samayn karaa anigana waxaan ka saabsanahay qaybka midiada midiya waxaan ka wadaa dhallinyaradeena ma arkaan wax wanaagsan wadankan ma arkaan dad wanaagsan music iyo gangster life bay iska galeen so waa inaan caruurteena anagana soo ceshanaa sideen wax u barnaa sidee aan tusnaa wanaaga dhaqankoodii iyo diinta insha allah intaasaan ka hadlaya maanta waatay hodan adig waxaad ka mid ahayd dadka ee hadalka ka jeediyay goobta waxaad in badan tilmaantay in isku duubni iyo waxwada qabsi looga gudbi karo dhibaatooyinkan marka khudbadaadu aad jeedisay maxay ay salka ku haysay oo ay ku saabsanayd dhibaatada oo dhan oo reer canada haysa waxa waaye dadka waaweyn ma fahmayaan dadka yar waddankan ku soo koray dadka yar dhaqanka soomaali maba haystaan inta badan waa dhalinyaro oo waxaan la barinba afkooda ma yaqaanaan meeshay degan yihiin waa meelo violent ka badan jiraan drugs drugs laga iibiyo so dhalinyaradii waxay ku soo korayaan iyo waxay yihiin waa two different things so uh, aniga waxaan leeyahay dadka soomaaliyeed oo canada jooga waa inay hurdada ka kacaan it's time to face inay realityga fiiriyaan wadankooda waxa ka socda toban nin oo odaya ah oo meel shiraya waxba ma hagaajinayso any- uh, hadda kale waxaan u baahannahay brograamo caruurteenna waxbara caruurteenna maskaxdooda soo jeediya say iska dhigaan dad nool wadan dan baan joognaa oo dadka leeyihiin caafimaad bilaash ah a- a- tacliin hadday rabaan guryo wanaagsan degan yihiin maxaa haya caruurteenni waxa waaye tababarka lama barayo say wax bartaan wax qabsadaan ee dhexda xidhaan waa tahay dhibaatooyinka madowga oo dhan waa mid haysta laakiin gaar ahaan soomaalida sannadahan dambe waa kuwa dhibaatada ugu badan marka isdilka dhallinyarada ay timaado sidee bay kula tahay iyadoo eh, madowgan isku yimid hadda iyo isku duubnida ay muujiyeen looga faa'iidaysanayo qaabkee markaa eh, lagu dhimi karaa amaba meesha looga saari karaa dilalka dhallinyarada soomaalida annaga berigii hore aan kanada nimi reerkayga waa la kulmi jirnay wax badan oo xun marka la degan yahay xaafadaha dowladda oo la yidhaahdo section eight oo guryabaha waxay ka dhigaa um, government housing la yidhaahdo qof walba soomaali waxa uu soo maray ba berigii hore soomaalida waxaa isdili jireen dadka jamaicaanka ah baa na dili jiray na xumayn jiray bar hadda caruurteennii baa iyaga isdilaya because waxay ku timi dadkii jamaicaanka way hormareen wadankan guryey iibsadeen way ka guureen xaafadahaas caruurtoodii iskuulo wanaagsan bay geeyeen waxaa ku hadhay meeshan oo yidhaahdo the ghetto oo meel xun oo yidhaahdo soomaalida oo like meel liidato oo kala degan yihiin waxaa ku hadhay dadkii soomaaliyeed dadkii soomaaliyeed ma fahmayaan wi- cunugaaga hadduu ku soo korayo guryahan oo kale dhibaato badan buu la kulmayaa number one dhibaatana waxay tahay waa drugs drugska iyo gangster life wiilashii aabooyin uma joogaan hooyo baa arkaysa toddoba caruur keligeed korinaysa so dadkan communityga hadda soomaalida haysta labaatan sano bay dadkeena luuminayeen programmo lacag lagu cunayey caruurtii lagama fakarayo wiilkaa yar maanta oo 16 jira markuu jeel aado siduu shaqo u helo berito way adagtahay hadduu ka soo baxo
waxay taasi ahayd hodan naaleyo oo ka mid ah dad markaasi isugu yimid magaalada toronto ee dalka canada islamar ahaantaasina ka hadlayay dhibaatooyinka dadka madowgahi ay la kulmaan ee wadanka canada xuseen nuur xaaji wariyaha v o a ee wadanka canada ayayna la hadlaysay
subax wanaagsan dhegeystayaal nagala socotaan waa v o a dowladda switzerland ayaa sheegtay in dalkeeda ay ka mustaafurin doonto ilaa iyo in ka badan saddex kun oo qaxooti oo u dhashay eritrea kuwaasi oo hore loo siiyey sharciyo ku meel gaad ah jamaal axmed cismaan ayaa haddaba arrimahaasi waxa uu ka wareystay cabdiqani cali dalmar oo ah suxufi degan dalka switzerland dhammaan e, warbaahinta dalkan e, switzerland waxaa kusoo baxay hadal e, kasoo baxay waaxda e, socdaalka ee dalkan e, switzerland taasi oo e, shaacisay in dowladda switzerland ay qorsheynayso in e, sida ugu dhaqsiyaha badan ama ugu suurtagalnimo badan in dalkooda ay uga masaafuriso e, qaxooti u dhashay dalka e, eritrea e, dadkaasi oo ay dowladda switzerland dalkooda ka saareyso waxa ay sheegtay eh, inay tiri ahaan dhan yihiin saddex kun iyo laba boqol oo qof kuwa oo haysta sharciga ee aan degenaanshaha rasmiga ahayn ee loo yaqaano f ama forloific of noun waa tahay marka eh, sharcigaasi muxuu yahay ma sharci kumeel gaar ah oo dadka u ogolaanaya in wadanku ay ku noolaadaan maxaase loo sababeeyey in dadkaasi ay wadankooda dib ugu celiyaan jamal eh, haddii aan ku kala qaado sharcigan efta loo yaqaano oo caanka ah dalkan switzerland eh, waxaa la siiyaa dad kala diido dacwadooda qaxootinimo kuwaasi oo aan xilligaasi haddana dalkooda eh, dib loogu celin karin ayay dowladda switzerland eh, siisaa si ay dalkan eh, si eh, eh, kooban ugu sii noolaadaan markii fursad la helana dalkoodii dib loogu celin karo Eh, intii ay sharcigaas haystaan fursado badanna waa u banaan tahay oo ah inay eh, waqtiyo kooban wax bartaan inay shaqo tegi karaan haddii ay ogola- ay ogolaansho ka helaan dowladda switzerland ama gobolka ay ku nool yihiin eh, inay integration bulshada la suubin karaan balse caqabado badan ayay leedahay dadka haysana aada ayay inta badan eh, uga cawdaan Eh, dadka haatan ay dowladda switzerland eh, sheegtay inay dalkooda ka saareyso waxa ay u badan yihiin eh, kuwa eh, aanan wadankan intii ay joogeen wax shaqo ah ka qaban eh, kuwa aanan eh, iskuulaadka aadin kuwa aanan isdhexgal is- isdhexgal bulsho sameynin eh, dadkaasi waxay dowladda switzerland ku eedeysay eh, in ay dalkan ka qaateen keliya dhaqaalo oo aysan wax bedela u sameynin waxaa jira kuwa deeno lagu leeyahay iyo kuwa dembiye ka galay dalkan markaasi waxaa dadkaasi tiradooda saddexda kun iyo labada boqol ee qof ay dowladdu sheegtay dib ay u celinayso arrimahaasi ayaa lagu eedeeyay marka ka waran bal dadka soomaalida ah qaxootiga kuwa waddankaasi yimid xaaladooda waa sidee sharciganse sidee buu u saameeyey laf ahaantooda runtii jamaal dadka soomaalida ah welwel ayaa kusoo kordhay markii uu warkaan ay dowladda switzerland sheegtay oo ayna si official u shaacisay in dalka ay ka saareyso qaxooti eritreana oo sharciga efta kumeel gaar ka haysto laakiin dadka soomaalida ah waxaad moodaa inay shaqaystaan ama iskuullada aadaan balse dad badan ayaa welwel ka muujiyey oo ay sababi karto in eritrea in dalka laga saaro keliya uusan ku ekaanin amarkan soo baxay uu saameyn doono dad badan oo sharcigan haysta oo ay soomaaliduna qeyb ka tahay maadaama dadka soomaalida sharcigan haysta la sheegay inay ka badan yihiin saddex kun oo qof marka welwel ayuu runtii dad badan geliyey waxaana laga yaabaa in eritrea keliya aanan dalka laga saarin oo ay arrintaani saameyso qowmiyada badan oo haysta sharcigan oo runtii ay dadka aada uga cabsanayaan marka dowladdu ma sheegtay xilli ay u qabatayse ma jirtaa in dadkan waddanka ay ka saarayso dal dadka la celinayo waxa isugu jiraan kuwa dalkooda marka dib loogu celiyo uu aqbalayo iyo kuwa aanan aqbalin eritrea runtii dowladda ka jirta wax xiriir ah lama lahan dalal badan oo qaaradda yurub sida switzerland oo kale balse dadkan waxaa la sameynayaa siyaabo kala duwan in dalka looga saaro in dhaqaalo la siiyo in sharciyada lagala laabto in loo baaro si ay dalkan isaga tegi karaan ama in africo meelo kamid ah la geeyo laakiin dowladda switzerland waxa ay sheegtay inay ka go-an tahay in dadkan ay dalkooda ka saarto sida ugu macquulsan
aada ayuu mahadsanyiinkaasi waxau ahaa cabdilqani cali dalmar oo ah suxufi degan dalka switzerland waxaa nagu waramayey jamaal axmed cusmaan kaad kala socotaana waa v o a waa tahay xuseen oo markan dhinacii heesaha haddii aynu jaleecno fanaanada aamina cabdulaahi camaari iyo mid ka mid a heesaha ay ku luuqayso
heeskaasi dhibaato hay nugleyn iyo codka fanaanada aamiin camaari ayaan kusoo gabagabaynaynaa baahinteena idaacadeed oo idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o e tan iyo kulantadan waxaad leenahay sidaas iyo subax wanaagsan